madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa waxa uu ka digay dibudhis ciidamada soomaaliya lagu sameeyo oo uu sheegay inay colaad iyo xasilooni darro ka abuurayaan geeska afrika hadalkan ayaa madaxweyne silaanyo waxa uu ka sheegay munaasabad ay somalilan maanta ugu dabaaldegaysa afar iyo labaatan guuradii kasoo wareegatay markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo soo diray warbixintan uu ku eegayay dabaaldega sideed iyo tobanka mey madaxweyne axmed maxamed silaanyo ayaa ugu horreynba shacabka ku hambalyeeyey maalintan isagoo sharaxay sida ay ku timiyeen qiimaha ay u leedahay somalilan waxaana uu ku dheeraaday waxqabadkii xukuumaddiisa ee muddada shanta sanno ku dhowaayay xilka hayeen isagoo tiriyey waxyaabaha uga qabsoomay muddadaasi dhinacyada waddooyinka beddelka lacagta gobollada bariga darajada ciidamada iyo kobaca dhaqaalaha iyo qodobo kale maruu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka oo maalmahanba xaraaradoodu kacsanayd ayaa uu sheegay inaanay waxba ka hagraan in ay doorashooyinku wakhtigooda ku dhacaan
badan saaray in doorashooyinku ay ku dhacaan xilligii loo asteeyey mana jiro waxaanu hagrannay haba yaraatee aniga iyo maamulkaygu toonna kuma faraxsanay inay doorashooyinku wakhtigoodii dib uga dhaceen mana jecli hadda iyo hore toonna turturooyinka ku yimaada nidaamka dimuqraadiyadda muddo kordhinta ay dhowaana golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada oo ahayd tan muranka dhalisay ayaa mar uu ka hadlayay madaxweyne siinaayo uu ku dooday inaan wax faragelin ah ku lahayn go'aanka ka soo baxay golaha guurtida isagoo go'aankaasina ku tilmaamay inuu ahaa mid dastuuriya ma jiro wax faragelina oon ku lahaa go'aamada ka soo baxay aqalka guurtida waana aad u madax bannaan xilgudashadeeda anigoo ah madaxweyne qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta golaha wakiilada maanu ahayn kuwa maanta iyagu arrintaa ka talinayay ee waana loo talinayay si kastaba ha haatee waxaynu nahay dal iyo dowlad leh nidaam iyo kala dambayn muwaadiniin ahaan waxaa inagu waajiba inaynu u hoggaansanno isla markaana tixgelino shuruuc iyo xeerarka aynu dhigannay anigoo ah hoggaamiyihii qarankan si gaara waxa ii saaran ilaalinta iyo dhaqangelinta shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla sidaa darteed go-aanka golaha guurtidu waa mid dastooriya dhinaca kale madaxweyne silaanya waxa uu dardaaran u jeediyey mas-uuliyiinta shirka labaatanka bishan isugu imanaya in ay wax kasta ka horumariyaan danta guud isagoo dhinaciisana taasi ballan qaaday ula dardaarmaya mas-uuliyiinta qaranka ee madashan isugu imanaya inay mar walba danta guud ee qarankan ka horumariyaan wax kasta isla markaana ay maanta banka ku hayaan ilaalinta qarannimada dhowrista shuruucda adkaynta nabadgelyada iyo midnimada ummadda ay matelaan mudanayaal iyo marwey waxaan dhinacayga idiin caddaynayaa inaan ka door bidayo basiirka iyo maslaxadda guud ee ummaddan wax kasta oo gaar ah waxaa kale oo madaxweyne sinaayo khudbaddiisan kaga hadlay xidhiidhka dalalka dariska iyo somalilan isagoo sheegay inay diyaar u yihiin si xoojinta xidhiidhka dalalka dariska ay somalilan la leedahay maruu ka hadlaya dhismaha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa uu sheegay inay uga digayaan ciidamadaasi in ay huriyaan waxa ugu yeedhay colaad horle iyo weliba xasilooni darro isagoo beesha caalamkana ugu baaqay inay ka fiirsadaan dhismihiisa waxaan ognahay in dhowaanahan la wado hindiso ciidamo loogu dhisayo soomaaliya kaasoo dalal ka mida beesha caalamku ku garabsiinaya madaxda soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii soomaaliya ee burburtay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mandaqadda geeska afrika sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si quto dheer uga fadhiisadaan dhismaha ciidanka iyo hibka lagu soo daldalayo dalka soomaaliya iyadoo ay jamhuuriyadda somalilan aan ilaa hadda laga qaadin xakamayntii hubka ee guud ahaan lasoola saaray dalka laisku odhan jiray somali republic xuskan oo ahaa kii afar iyo labaatanaad ay somalilan ugu dabaaldegto markii ay ku dhawaaqday inay madax bannaanidooda kala soo noqdeen ee dowladda soomaaliya ayay goobjoog ka ahaayeen wafti ka socday dowladda jabuuti qunsulka somalilan u fadhiya dalka itoobiya iyo marti sharaf kale iyadoo munaasibado la mid ah tan hargeysana lagu qabtay gobollada iyo degmooyinka somalilan islamarkaana ay mas-uuliyiin kala duwaneed bulshada kala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga mucaaridka awcid injineer faysal cali waraabe oo ilaa shalay ku sugnaa gobolka sool ayaa ay sheegay inuu ciidamada u geeyey xoole iyo dawooyin isagoo saakana dadweynaha magaalada burco kala qayb galay munaasabadan madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ayaa iyaguna kala qayb galay bulshada gobolka awdal munaasabadan waxaana saaka gaada ciyaar ku maray xarunta madaxtooyada horteeda ciidamada qalabka sida ee somalilan iyo gaadiidkooga ardayda jaamacadaha shaqaalaha iyo weliba qaybo kala duwan oo ka mida bulshada cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
haddaba dowladda soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada soomaaliya loo dhisayo ay halis ku yihiin cid gaara wasiirka gaashaandhig ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini ayaa v o eda u sheegay in dibu dhiska ciidamada soomaaliya oo amniga suga ay dan u tahay ummadda soomaaliyeed wasiirka ayaa ku sugan kismaayo halkaasi oo uu wado qorshaha la isugu dhafayo ciidamada soomaaliya wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa wasiirka kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada kismaayo wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal sidoo u arko digniinta somalilan
waxaan is leeyahay ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo aan magac beeleed wadan ama magaca gobol wadan qof ay khatar ama ciidan khatar soomaaliyeed ku noqonayaan oo shacbiga soomaaliyeed ku noqonayaan ayay la tahay waktigan inaysan jirin bay la tahay lagana soo dejiyay markii ummadda soomaaliyeed ciidan soomaaliyeed ay leedahay ama la yidhaahdo lagu basiyo hadalladiina ku aadan dibudhiska ciidanka waxaad mar walba ku sheegtaan in ciidamadu ay soo celin doonaan midnimada soomaaliya somalilanna inkastoo aan la aqoonsanayn waxay sheegataa inay maamul idinka go-ay tahay marka hadalladiina soo uma qaadan karaan hanjabaad marka aad leedihiin midnimo wallahi anigu somaliland iyo puntland iyo jubbaland iyo kulli hadda uma joogno inaan ka hadalno waxaan ka hadlaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan baanu ka hadlaynaa wax gobol iyo qofgooniya iyo mas-uuliyad gooniya lagu aajinaya ma ahan arrintaana waxa weeye waa arrin ummadda soomaaliyeed ay muxuuhayso ay dan u tahay meesha meesha hadda aad taabanayso aad leedahay gobol ama gooni u taabanayso ama didka gooni u taabanaysana waxaan umalaynayaa inaysan ujeedadeedu ahayn ciidanka soomaaliyeed sidiisa umayna ahaan ujeedadeedu ma ahan in meel gooniya ay ay saameynayso waxay u tahay ummadda soomaaliyeed bay dan u tahay guud ahaan in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo ammaanka ilaaliyo ammaanka ilaaliyo waa gartay waad garanaysaa ammaan darada taallana waa taqaanaa oo meel kastaba taalla oo ummadda soomaaliyeed haysato gobol handidaajiis iyo qof handidaajiis iyo degma handidaajeed midna ciidanka soomaaliyeed looma abuurin umana abuurnayn weligeed uma abuurnayn mana ahaan nabdigiisu amada ah inuu dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed wax dhibaato oo uulajeedana ma umalaynhayo inay arrintaasi jirto waktigii dhibaatada iyo dagaalada sokeeye waxaan leeyahay waa gabagaban leeyahay ummadda soomaaliya bayna u taallaa mas-uuliyadda soomaaliyeed bay u taallaa meel kasta ay joogaan wa waa gartay waxaad hadda waxaad joogtaa wasiir magaalada kismaayo oo aad u joogtaa qorshaha isku dhafka ciidankaada ka hadlayso qorshaha xagguu marayaa wala sidaad soo tahay guddi baa loo sameeyey guddi qaran baa loo sameeyey guddigaas ayaa mas-uulka ah inay ku wareegaan gobolada shaqadoodiina waxay ka bilaabeen magaalada xamar oo ah inay u diyaargaroobaan goobaha ay aadahayaan iyo shaqadooda say ugu sahlanaan lahayd wayna kusoo wajahan yihiin maalmaha soo socdaa magaalada kismaayo oo ay rabaan marka ugu horeysa inay ka bilaabaan gobolka jubbaland inay ka bilaabaan kabacdina ay ku xusiyaan kuwa kaleeto annaguna waxaan u taageeraynaa oo gacan siinaynaa guddiga qaran loo sameeyey sidii shaqadooda ay ugu sahlanaan lahayd ayaanu taageeraynaa ama gacan siinaynaa amaba uga soo horumarnayba waa gartay marka sideed wajahaysaan ciidamadan ma gobol kasto koota ama tiro ciidan baad dhisaysaan kadib baad isku dhafaysaan ciidamada gobolada si guud mise ciidamo federaala oo ka baxsan kuwa gobolada ayaad gobol kasta ka hirgelinaysaan gobol kasta marka ugu horeysa sida qorshe uu yahay marka koobaad bal marka ugu horeysa goobaha ay joogaan ciidamada markaas jooga deegaan oo loo nisteynayo ciidan goboleed ama waxaas inuu yahay in ayaga dhexdooda deegaan ahaan marka hore la isku dhafo deegaanka laftigiisa mararka qaarkood waxaa dhici karta inuusan sidii loogu talagalay isugu isugu dhafnayn deegaanka laftigiisa markii la isku dhafo ama gobolka la isku dhafo ciidankaas jooga kabacdina sidii la isugu dhafi lahaa tillaabada kaloo labaad ee qaranka guud ahaan ciidankaas waxaa laga bilaabay gobolada laga bilaabo dhasidooda meesha horta ay joogaan oo ka howlgalahayaan kabacdina loo gud loo gudbo guud ahaan midda nationalka loo gudbo iyadoo ciidankaasi waa ka madax banaan yahay mar kastaba ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa federaal ma ahan ciidan gobol iska leeyahay ama degma iska leedahay ama dad gaari dad gaaro iska leeyihiin arrintaas waxaan malaynayaa inay soo dhammaatay ummadda soomaaliyana ay u gudbidoonto ciidan ay wada leedahay dhismaha ciidanka wasiir wuxuu u baahan yahay qalab military iyo mushaar joogto ah ma ka fikirteen marka hore inaad baahida dabooshaan ka hor intaadan ciidan xoogan oo hadhow ay dhici karto inuu wasaarad u kala tago aada samayn samayn lahaydeen mar baa waxaa jirtay aan laga fakeraynin in qarannimadii baa la soo celiyo hadba heer baa la marayay marka heerar badan bay hadda soo mareen hadda waxaa jirtaa heer ah in sidii loogu heli lahaa ciidanka mushaar talab saysan oo ku filan ammaanka mushaarka iyo taakulaynta wixii awoodda ummadda soomaaliyeed ay leedahay bay maxaa ku taakulayn doontaa ciidankooda wixii kale oo adduunweynuhu ama ku caawin karo markaas waa la iskaashadaa iskaashi baa adduunka ka dhexeeya ayadana waxaan rajeynaynaa inay noo fududaan doonto markaan ka baxano ciidan beeleed ama ciidan goboleed markaan ka baxano in ay noo fududaan doonto ayaan rajeynaynaa ilaahay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu warrameeyey wariyaha v o e da maxamed colaad xasan halkaad nagula socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a